wishing you a great week ahead, Africa.
subax wanaagsan ha dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga e v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington subax arbaco ah bisha meyna waa koob iyo toban sanadka waa laba kun laba iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah siyaasiyiinta dalka kenya oo ku jira ololaha doorashada oo si weyn soomaalida ugu kala loolamayo si codadkooda ay u helaan
wuxuu noo ballan qaaday isbeddel guud inuu ka dhacayo oo waddanka dhaqaalihiisa iyo horumarkiisa guud inuu ka shaqayn doono annagana waxaana deqda waddanka ammaankiisa iyo horumarkiisa xagga dhaqaalaha ayaana deqda waxaanu ku faraxsannahay inuu nagala shaqayn doono kaabooyinka dhaqaalaha waddanka gudihiisa
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan soomaalida wadayaasha gaadiidka xamuulka ee taraagada loo yaqaano oo saamayn uu ku yeeshay howlahoodii shaqo sicir bararka shidaalka maraykanka ka taagan awgii qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo ruushka ayaa talaadadii shalay waxa uu weerar gantaallo ah ku qaaday dekedda odesa ee badda madow sida ay sheegeen saraakiisha ukrain iyadoo xukuumadda mooskana ay isku dayday inay carqaladiso shixnadaha hubka ee muhiimka ah iyo khadka sahayda ee soo gala ukrain toddobaadkii koob iyo tobnaad ee dagaalka ka taagan dalka ukrain militariga ukrain ayaa sheegay in ruushka uu toddoba gantaal ku garaacay bartilmaameedyada odesa iyaga oo ku dhacay xarun laga dukaamaysto iyo bakhaar halkaas oo uu ku dilay ugu yaraan hal qof shan kalena ay ku dhaawacmeen ukrain waxa ay ku dooday in qaar ka mid ah hubkii lagu soo riday odesa ay soo jireen xilligii midoogii sofiyeeti xarunta istaraatiijiyadaha difaaca ayaa waxa ay sheegtay in moscow ay adeegsatay hub sax ah oo loo adeegsaday odesa ugu yaraan afar iyo toban qof ayaa lagu dilay weerar habeen hore lagu qaaday xero barakacyaal oo ku taala bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ee uturi waana rabshadihii ugu dambeeyey ee ka dhacay goob ay maleeshiyaadku buux dhaafiyeen sida ay sheegeen ciidamada iyo hogaamiyaasha bulshada rayidka ah fallaagada ayaa weerar waxa ay ku qaadeen goob ka baxsan magaalada bari ee layidhaahda fataki halkaas oo boqolaal rayid ahi ay magangelyo u raadsadeen bilihii lasoo dhaafay iyaga oo dilay afar iyo toban qof oo ay ku jiraan caruur sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidamada dalka kongo hogaamiyaha bulshada rayidkaahi ayaa waxa uu dadka dhintay tiradooda uu gaarsiiyey ilaa iyo shan iyo toban qof waxaana ay ku eedeysay kooxda xagjirka ah ee loo yaqaano kodeko oo lagu eedeeyey inay weerar kale ku qaaday goob macdanta laga qodo oo u dhoweyd goobta axaddii lasoo dhaafay kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan shan iyo soddon qof kooxdan ayaa waxay ka mid tahay dhowr maleeshiyaad hubaysan oo ay ku jiraan kooxda isku magacowday dowladda islaamka kuwaas oo ku muransan dhulka iyo khayraadka xagga bari ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo taasoo ah colaadaas waxa ay galaafatay nolosha kumanaan qof malaayiin kalena waxa ay ku barakicisay dalka kongo tobankii sano ee lasoo dhaafay wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan ololaha doorashada madaxtinimada ee dalka kenya ayaa ee lagu wado in dalkaasi ay ka dhacdo bisha agost ee sanadkan sanadkan ayaa si xawli ah ku bilowday iyadoo siyaasiyiinta kenyaanka ahna ay loolan xoogan ugu jiraan sidii ay taageero uga heli lahaayeen soomaalida ku noola dalka kenya ra-iisul wasaarihii hore ee kenya raila odinga oo la kulmay soomaalida xaafadda islii ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha ay inta badan la kulmaan ganacsatada soomaalida ah ee ku nool dalka kenya khadar maxamuud xareed ayaa warkan ka soo diray nairobi inkastoo ololaha doorashada madaxtinimada ee kenya ee lagu wado inay kenya ka qabsoonto bisha agost ee sanadkan uu aad uga duwan yahay kuwii hore haddana doorashadan waxaad moodaa in soomaalida ka soo jeeda kenya iyo kuwa ku noolba ay muhiimad gaara u leedahay maadaama soomaalidu ay tahay bulsho haysata codod kala duwan kuwaasoo aysan ka maarmin hadba musharaxiinta markaasi u ordaya qabashada xilka madaxweynaha kenya musharaxiinta ugu waaweyn ee kenya gaar ahaana labada nin ee sida weyn ugu loolamaya kursiga madaxtinimada ee kenya ee kale ah raila odinga ra-iisul wasaarihii hore ee kenya iyo william ruto madaxweyne ku-xigeenka kenya ayaa marka laga soo tago ololaha doorashada ee dalka ayaa waxaad moodaa inay culayska saarayaan gobolada soomaalida ee waqooyi bari kenya iyo sidoo kale xaafadda islii ee magaalada nairobi kuwaasoo ay ujeedadooduna tahay sidii ay taageero ugu heli lahaayeen soomaalida ku nool dalka kenya horey waxaa u jirtay in culaysyo kala duwan ay ganacsatada iyo bulshada ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi ay kala kulmi jireen qaar ka mid a hay-adaha dowladda kuwaasoo ay dhib weyn ku qabeen bulshada soomaalida ee ku nool xaafadda islii
watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba. Unaelewa vizuri? Mnaunga mkono, mnaunga mkono.
haddaba raila odinga ra-iisul wasaarihii hore ee kenya oo shalay xaafadda islii ee magaalada nairobi kula kulmay ganacsatada iyo dadweyne aad u fara badnaa ayaa waxa ay ganacsatada soomaalida ee suuqa islii iyo raila odinga ay ka wada hadleen sidii xal looga gaari lahaa waxyaabaha ay soomaalida xaafadda islii ay ka tabanayaan hay-adaha dowladda cumar axmed nuux oo ah iskuduwaha guud ee guddiga ganacsatada suuqa islii ayaa faahfaahinaya waxyaabaha uu ku saabsanaa kulanka dhex maray ganacsatada iyo hogaamiyaha xisbiga o d m ra-iisul wasaarihii hore ee dalka kenya wuxuu noo ballan qaaday isbeddel guud inuu ka dhacayo oo waddanka dhaqaalihiisa iyo horumarkiisa guud inuu ka shaqayn doono annagana waxaana deqda waddanka ammaankiisa iyo horumarkiisa xagga dhaqaalaha ayaana deqda waxaanu ku faraxsannahay inuu nagala shaqayn doono kaabooyinka dhaqaalaha wadanka gudihiisa canshuuraha waxyaalaha dhidhibaya adkeynaya ama xakamaynaya ganacsiga ama waxyaalaha caqabadaha ku oo dhan in la qaadi doono inuu ogsoon yahay ummaddani kaalinta weyn ay kaga jirto wadanka gudihiisa xagga amni iyo ganacsi ahaanba iyo codba inaanu leenahay oo aad ugu faraxsanaa oo naga qaatay taasna aad buu ula dhacay isaga iyo madaxdii kale la socotayba waxaanuna ku ballanay dee waddanka uun inaan ka wada shaqayno annaguna qaybtanaga aan qaadano isaguna qaybta hogaaminta uu soxo waddanka insha allah waayahay baahiyaha ugu badan ee ganacsatada iyo soomaalida ku nool xaafadda islii iyo suuqa islii ay qabaan ay jeclaan lahaayeen in dowladda soo socota kenya ay kala hadlaan maxaa ka mid a waxaa ka mid a hay-ado hay-ado waxaa jira badanaa carqado badan keena oo sida hay-adda canshuurta oo waxyaalo aan muhiim ahayn kusoo rogto marmar oo adkayn iyo hay-adaha kale oo fayadhowrta ka ilaaliya hay-ado marmar waxaa jira aad moodid in loo adeegsado xakamaynta ganacsiga oo ama dadka soomaalida lagu dhibo aanu anagu saa u aragno arrimahaasoo dhan kala hadalnay waxaasoo dhanna wuxuu noo sheegay inuu hay-adaha ma ahan oo keliya xaafadda islii meelaha ay siyaasiyiinta isku hayaa qabashada kursiga madaxtinimada kenya ay ku loolamayaan ee gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa ka mid ah meelaha ay yaalaan codadka ugu badan ee soomaalida ka soo jeeda kenya halkaasoo ay musharaxiinta xilka madaxtinimada ee kenya uu mid walba doonayo sidii uu soomaalida taageero uga heli lahaa cabdisalaan cabdi oo ah aqoon-yahan falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in tirada codadka soomaalida ee kenya ay muhiim u tahay doorashada madaxtinimada ee kenya marka soomaalidu waxaan dhihi karnaa yacni saamayn bay ku yeelan kartaa waa dadka keliya oo la isdhaho mar walba markii doorasho ay imaado ayagaa maaragtay miisaanka ayagaa ziyaadiyo oo maaragtay farqiga u dhaxeeya labada qolo markaa joogto ayaga dhinacay u bataan ayay waxay noqonaysaa siyaasadda amaba murashaxa ku guulaysan doono dhanka kale soomaalidu sidaa ogsoonnahay khadaro waayihii ugu dambeysay siyaasadii qayb bay ka noqotay oo ilaa iyo waxay qabsadeen maxaanku yidhaahdaa laamaha amniga ayagaa galay ciidanka ayagaa galay wasaaradda arrimaha dibadda way ku guulaysteen meelo badan bay ku guulaysteen sidii awal aysan oga qayb qaadan jirin maxaanku yidhaahdaa yani doorashooyinka ma aha hadda waxay ogaatay soomaalida hadda weliba dhallinyarada aad bay iskugu sharaxayaan kuraasta ee maxaanku yidhahdaa dowladda hoose marka soomaalida waxaa la ogaaday waa cunsurka keliya ee geeska afrika aad ugu firfircoon weliba markay imaado dhanka dhaqaalaha kadib waxaa ku xigo dhanka siyaasadda oo la isdhihi karo waa dad daacada kenya ayaa ku jirta diyaargarowgii ugu dambeeyey ee dhinaca amniga dalka ciidamada ammaanka kenya ayaa heegan ku jira gaar ahaanna waxaa jira warar sheegaya in laamaha ammaanka heegan buuxa la geliyey wixii ka horreeyey bishii ramadaan kolkaasoo ay heleen macluumaad ku saabsan in kooxaha argagixisadu ay damacsan yihiin inay weeraro ka fuliyaan kenya gaar ahaanna ammaanka kenya ayaa lasii adkeeyey wixii ka dambeeyey weerarkii deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe ee soomaaliya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
subax wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan qiimo korarka ku yimid shidaalka dalka maraykanka ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay abid ee taariikhda maraykanka halkii gaaloon ee qiyaasta lagu cabiro dareeraha ee maraykanka oo u dhiganta ku dhowaad afar litir waxa uu gaaray ku dhowaad shan dollar isagoo sare u kacay wax ka badan kala bar qiimo korarkan ayaa saameyn xoogan waxa uu ku yeeshay soomaalida ku ganacsataa gaadiidka waaweyn ee xamuulka loo yaqaano ee taraagyada isaga kala guusha gobolada dalkan maraykanka waxaanay taasi sababtay in gawaari badan ay shaqada joojiyaan daahir aadan axmed oo lagu naanayso daahir sokeeye oo ka mid ah dhallinyarada soomaalida ah ee ku shaqaysata gaadiidka taraagyada ayaa iiga sheekeeyey isbeddelka ku dhacay shaqadooda intay la eg tahay
saddex qodob ayaa isku biiray oo aan inay isku biiraan aanay aad u wacnayn shidaalkii oo lagu sii darayo habeen walba kor u socda wixii la qaadayey oo yaraaday iyo haddii aad hesho lood oon qiimaha lagu qaadaya aan inaba suurtagal ahay sagaal iyo tobankii bay mar halkan oo kala gaadhay iyo sagaal iyo tobankii dollar waxaa jabnaa shidaalka ayaa dhulka ahaa dollar sagaal iyo toban dollar twenty buu ahaa gaalanku haddana waa shan iyo shan iyo siddeetan ama lix dollar iyo abaf qiimihii dhulka galay oo aan xitaa suurtagalba ahayn maxaad samaysaa marka hadda de walaal waxaad samaynaysaa dee nafta dooji mooye xaraga laga daawaanay dadkan meel fog baynu ka nimo bariga afrikaynu ka nimi bilal baa kugu xidhiira dad baa ku sugaya naftu suuragal uma noqonaysa inaad gaadhigii dhigto oo nin faashla xaaba ma waayaad noqonaysaa waa inaad shaqayso dantaa kugu khasbaysa asxaabta aanu baabuurta wada wadna aan isku gobolka deganahay ama inta aan aqaanaa rabadaan bay dhigeen inta ugu badan waa gartay in badan baan isla habaluukaadiyo inay xunsa soo taraano sidana ay dhaanto suuqii wuu ka sii darayaa anigina waxaan sameeyey waan dhigay baarkin baan dhigay taraagistabyada markaad timaado ama dhulka gaadiidka la joojiyo ee qubayska iyo laga qaato meel aad gaadhigaa joojisa ma helaysid meel weliba way buuxdaa gaadiidkii waa la wada dhigay badidiisii halaa marka hadda adigoo kale gaarigii waad dhigtay sidee marka noloshii meeday sidee noloshii kugu xeereed oo dhan sidee loo maareeyaa nolosha qurbuhu quruxba male baanu iska qaadaynaa gaadhigii baarkan baa dhigay ilaahay baan dee iskala kaashanaynaa dee si caadiya uma dhigino insurance-kii kamaan saarin waxaad eegaysaa lowr boardka dhulka lowrka waxaa laga eegtaa waxa lowr boardka la yidhahda adaa eeganaya adaa buukin garaysan kara mar walba indhahaad ku qabanaysaa waxaad yaabaysaa markaa meeshaad saddex kun oo kale ku tegi kartay in ay noqoto kun iyo shan boqol oo markaad garaacdo brokerkii ee qofka la garaacdo ee qofka la garaaco arkay in interest lagu yahay haddana hoos usii dhigaya kun iyo laba boqol buu kasii dhigaya markaad qiyaasto amaad xisaabtato shidaalkii ku geynayayba maaha oo wallaahi waxyaabahan yaabay aad ku cajab gelinay maxaa keenaya marka in darawaladii ay isku eryadaan xamuulkii iyadoo shidaalkiina uu qaaliyoobe marmar waxaad samaynaysaa istigii oo kalead joogtaa maalin saddexaad oo kale maryland baan joogay waxaan ku qasbanahay gurigii oo kale inaan aado maadaamaadaan suuka handhal garayn karayn ama waxa ka socda dee aadan ma dulqaadan karayn oo inaad taraag stoob taagnaato inaad gurigaagii aado ay ka qurux badan tahay gurigii markaad tagto cunto friyaad helaysaa qubays caadiyaad helaysaa stress badan ma haysatid laakiin markaad gaadhiga dhexdiisa ku jirto ee aad shaqo diyaar u tahay waxaad qaado weydo isla hadal baad ku dhawaanaysaa markaa qof walba markaa gurigiisi inuu aado ku khasban yahay haddaad bilbetel siyaadar oo kala deganayd oo saddex kuna lowr la soo geliyo waa saddex kun oo mayl gaalankiina waa lix dollar qofkii intaan midwestiga soo gaadhin lacagtii lowrka ku siday already shidaal buu dhamaysta marka waa inuu guryo noqdo maraykanku sibuu u shaqeeyaa ka duwan siyaabaha kale qof walba gadiga uu degan yahay lowrka u socda isagaa eegta waa gartay anigu halka aan deganay lowrka u socda unbaan eeganaya ka meel kale u socda eegi maayo sidaas si leeg qofka eastiga ka yimaada halka aan joogo midwestigoo kale nebraskan anigu deganahay qofka baltimore degan ka baltimore socda unbuu eeganaya ka siyaar u socda eegan maayo sidaasuu waddanku markaa u shaqeeyaa gaadkusaasuu isu daba maraa waa gartay marka muddadii sagaalka sana ahayd ee aad gaarigan weyne xamuulka ee taraagga aad waday gudaha dalka maraykanka tanoo kale ama mid ku dhow ma aragtay sagaal iyo tobankii ha sagaal iyo tobankii waxaa dhacday markii uu trump lahaa derbiga mexico lacagta lay fasaxo ee uu sharciyada adkeeyey mar waxaa jirtay aan kennedy xitaa iska geli jiray free aan cidina la hadli jirin mexico iska geli jiray waddanku isu wada furraa sagaal iyo tobankii oo kale meel walba caqabad bay ahayd laakiin shidaalkaa jabna oo wuxuu ahaa gaadhiga dhan afar boqol oo dowr baa noo buuxin jirtay hadda imisaa buuxisa gaariga cashay kaarka aan sitee loogu talagalay in fiyuulka lagu qaato maalintii sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan baa dheel limitka laga ogol yahay ama maalintii inaan shidaalku qaato saddex meelood marka loo qaybiyo gaadhiga fiyuulka uu qaato meel kamida ma noqonayso sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan dollar wallahi alcadiim kun iyo siddeed boqol inaanay buuxinin kun iyo siddeedda boqol oo shidaalka tusaalo kale ama markaad ku shubto kunka dollar ee shidaalka ah maxaa kaa soo gelaya halkan oo kale imika midwestiga markaan ka baxo waa kun iyo saddex boqol oo mayl waa laba shifti saddex kun oo kale aad ku baxday ama saddex iyo badh kun iyo siddeed boqol gaadhigii markuu kaa qaato ee aad tool marayso toolku waa wax wadooyinka la dhigto mooji inaad taqaanad wistiga deganta kolliba waad garanaysaa tool weligu ilaa saddex boqol afar boqol buu koosgareeyaa wadooyinka lacagta lagu maro wadooyinka lacagta lagu maro haa isku celcelin dhowrkii toddoba boqol siddeed boqol baad ka helaysaa marka haddii aad heli karayso waan iska wadnay markii hore in badan ilaa ramadaantii oo kale hadda indha adaygaasaan ku wadnay marka hadda xaaladda taraago aad bay u liidataa dee abid hadda meesha ay shidaalku marayo ama lowrku marayo ama sidaad lowr ka heshaaba ay u adag tahay wallaanan usoo joogin shidaalkii wuu qaaliyooba waa garanay maxaa suuqan inuu xumaado oo wax la qaada la waayana maxaa keena xaggee taana salka ku haysaa walaal waxay salka ku haysaa waddankani waxbuu dhoofin jiray oo rarka ugu badan aad qaadaysaa ama waa export oo wax waddanka ka baxaya oo dekedaha newsers oo kale aad ugeyn jiray sidaasi leeg wax dibadda ka yimaadana waanu soo qaadi jiray waxaa iman jiray alaabta cargoga productiga sida ama mobilada ama de waxa electronic oo dhan iyana way imaan jireen ama chinaha ka yimaadaan ama meel kale ha ka yimaadaan kii meesha way ka baxday markii shidaalkii kacay shidaalku markuu kaco lowrku noo hayn jiray suuqa shidaalku markuu kaco brokerka waa loo murmi jirna waxaan odhan jirna dee shidaalkii baa qaaliya lacagta ku dar oo waxyaabaha in lagu gorgortamo waa ka caadi marka lowrka aad qabsanaysa inaad gorgortanto oo lowr laba kun uu kusoo gashtay inaad shan kun ka gaadhsiisan karto waa suuragal oo qof u qaado uu waayo waxyaabaha furan aad ka gorgortami karta ku jiraa lowrku dagaalkii ukraine markuu dhacay buu suuqu sagaashan boqolkiiba sagaashan wuu isbedelay waxaad moodaa shidaalkii ka iman jiray carabaha inuu istaagay waxaad moodaa risqiiba inuu meel ku raarmay aanan anigu garanayn cashayn marka anigu intaasaan u sababayn karaa
daahir aadan axmed daahir sokeeye oo ka mid a dhallinyarada soomaalida ee ku shaqaysata gaadiidka taraagyada oo khadka taleefonka iigu warramayey halka weli aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a dadka ku nool gobolka ontario ee dalka canada ee soomaalidana ay ku jirto ayaa ka hor doorashada gobolkaasi oo qabsoomi doonta wax ka yar laba toddobaad waxay ka hadleen waxyaabaha ay danaynayaan in hogaamiyaha cusub uu wax ka qabto waxyaabaha dadka badankood ay rajaynayaan in wax laga qabto waxaa ka mid ah horumarinta caafimaadka iyo wax ka qabashada sicir bararka wariyaha v o a ee magaalada toronto xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan soo diray
horumarinta caafimaadka gobolka ayaa ah mid afar meelood hal meel codbixiyaasha reer ontario ay doonayaan in horumar lagu sameeyo laakiin wax ka qabashada sare u kaca miciishada ayaa noqotay mid helaysa taageero badan sidaasi waxaa lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda nanos oo ka shaqeysa cilmi baarista iyo ra'yi ururinta dadweynaha oo ka dhisan gobolka ontario nanos ayaa shan boqol oo qof oo qaangaar ah weydiisay waxyaabaha ay aadka u daneynayaan in wax laga qabto lix iyo labaatan dhibic afar boqolkiiba dadka ra'yi ururinta ka qayb qaatay ayaa sheegay in tayeynta adeega caafimaadku yahay muhiimadooda koowaad inta badan dadku waxay ka cawdaan sugidda dheer ee xarumaha xaaladaha degdega ee caafimaadka ee gobolka ontario gaar ahaan magaalada toronto sidoo kale waxaa jira qaar u ololeynaya in dawooyinka qaar bilaash looga dhigo iyagoo u arka kuwa laga maarmaan ah sidaasoo ay tahay guud ahaan kanada waxaa lagu tiriyaa mid ka mid a dalalka ugu wanaagsan dhanka caafimaadka maadaama daweynta bukaanadu ay tahay mid bilaasha oo ay dabooleyso dowladda marba marka ka dambeysa waxaa sii kordhaya walaaca laga qabo korarka miciishada taasoo ra-yo ururinta la sameeyey lagu sheegay in toddoba iyo toban dibic sideed boqolkiiba dadku ay dalbanayaan in dowladda cusub ee ay yeelan doonto gobolka ay wax ka qabato sicir bararka ka jira gobolka gobolkan ontario waxaa ku nool soomaalida ugu badan dalkan kanada waxayna ka mid yihiin dadka ka cabanayay nolosha sii qaaliyoobeysa waxaa dhacday sicir bararka ugu xumaaya maaragtay oon intaan waddanka joogay aan arko waayo shidaalkii waa la bajabaarmay cuntada maaragtay daruuri fruitska ataa maaragtay oon wax yar lagu gadan jiray toronto ontario haddeer ataa maaragtay fruitska waxaa haddeer waa double marka wax walba maaragtay waa qaliyoobeen baabuurta aan ku shaqaysan lahayn kulli maaragtay oo uberka ha ahaato ama taksiyaasha ama traga ha ahaato shidaalka lagu shubi lahay kulli maaragtay waa qaliyoobeen waxyaabaha kale ee dadka gobolka ay fikradooda dhiibtay ee carabaabeen waxaa ka mid ah guryaha oo qaali sii noqonaya kow iyo toban boqolkiiba dadka ra'yigooda dhiibtay ayaa tilmaamay in in wax laga qabto ay u baahan tahay arinta guriyeenta wasiirka guriyeenta kanada axmed xuseen oo xilli sii horreysay la hadlay v o ed ayaa tilmaamay in malaayiin dollar ay dowladda liberaalka ee haysa talada uu ka tirsan yahay ay ugu talagashay in wax looga qabto dhibaatooyinka la xiriira guryaha afar iyo soddon boqolkiiba dadka ra'yigooda dhiibtay ayaa sheegay in dowladda hadda ka talisa gobolka ontario ee progressive conservative ay rajeynayaan inay wax ka qabato xagga shaqo abuurka toddoba iyo labaatan boqolkiiba dadku waxay sheegeen in xisbiga n t b ee ah mucaaradka rasmiga ah ee gobolka ee xilligan uu u muuqdo mid wax ka qabanaya horumarinta caafimaadka siddeed iyo labaatan boqolkiiba dadka ra'yigooda dhiibta waxay rajo xumi ka muujiyeen wax ka qabashada miciishada gobolka ee sii kordhaysa iyagoo tilmaamay inaysan dhammaan xisbiyadu ka filaynin wax ka qabasho deg deg ah oo la xiriirta arrinkan hogaamiyaasha gobolka ee ugu cadcad tartanka doorashada ayaa jeediyey ballanqaadyo ay wax uga qabanayaan dhibaatooyinka ka jira gobolka codaynta hordhaca ah ee doorashada ayaa dhici doonta sagaal iyo tobanka bishan may waxayna socon doontaa ilaa iyo siddeed iyo labaatanka bishan halka labada bisha juun loo dareeri doono doorashada guud ee go-aamin doonta cidda afarta sano ee soo socota ka talin doonta gobolka ontario ilaa iyo haddana ay ururinta la sameeyey ee doorashada la xiriirta waxaa lagu ogaaday in xisbiga hayatalada ee progressive conservative-ka ee uu hogaamiyo dagford uu ugu rajo wanaagsan yahay isagoo haysta shan iyo soddon boqolkiiba halka xisbiga liberaalka ee uu hogaaminayo stephen delduka uu haysto soddon boqolkiiba xisbiga mucaaradka rasmiga ee xilligan ee gobolka ee n t p ee ay hogaaminayso haweeneyda lagu magacaabo andrea horwath ayaa lagu sheegay in ray ururinta la sameeyey uu ka helay lix iyo labaatan boqolkiiba waxaa xusid mudan in boqol afar iyo labaatanka xubin ee xildhibaan ee gobolkan ontario uu xisbiga liberaalka hadda ku leeyahay toddoba xildhibaan oo keliya taasoo timid kadib markii guuldarro xoogan ay kala kulmeen doorashadii hore doorashadan ayaa ah tii saddex iyo afartanaad oo baarlamaaniya waana mid la qabto afar sano oo kasta kadib tan ayaa macnaheedu yahay hogaamiyaha hela kuraasta ugu badan ee baarlamanka inuu noqonayo madaxa gobolka ontario guud ahaan soomaalida kanada ayaa waayahan dambe la sheegaa inay si xoogan ugu dareeraan sanaadiiqda codbixinta si ay u doortaan cidda ay doonayaan inuu hogaamiyo xuseen nuur xaaji v o a toronto
mahadsanid xuseen dhalinyaro badan oo waxbartay ayaana aan helin waxbarasho ayaan helin raahde shaqo waxaana taasi ay keentay inay ku shaqaystaan mihnado kale oo aan ahayn waxyaabihii ay barteen wiil dhallinyaro ah oo bartay qayb ka mida caafimaadka ayaa hadda waxa uu noqday cunokariye dalka australia wariyaha v o eda ibraahim cumar baafo ayaa warbixintan ka soo diray magaalada melbourne
kani waa cabdicasiis shire oo kolkii hore bartay xirfad la xidhiirta dhanka caafimaadka laakiinse u weecday dhinaca ganacsiga lix sano ka hor ayuuna dalkan austraaliya yimid waddankan waxaan imid labada kun iyo lix iyo tobankii ayaan australia imaaday anoo kasoo gala dhanka malaysia ni waxaan anigu ahay aqoon ahaan waxaan ku takhasusay lab technician ama microbiology bathologist oo xad waddankaa looga yaqaan kadib lix iyo tobankii markaa waddankaa soo galay shaqooyin iyo waxyaabaha markaa raaraadiyey waxaan ku fekeray intaan shaqaale noqon lahaa inaan raadiyo xirfad aan samaysan karo oo markaas aan anigu ku shaqaysto aan noqdo qof ganacsade ah maqaayadan sahra kitchen ayuu ka shaqa bilaabay waxa uu noqday cunto kariye waxaa sidoo kale uu u gudbay inuu maamule ka noqdo maqaaxidda ilaa markii dambe uu gaadho inuu milkiyaddeeda uu yeesho maqaaxidan hadda isaga ayaa iskale meeshaana kusoo biiray maqaaxidan halkaana maanejar ka noqday meeshaana marka waxaan ku bartay xirfad xirfadda karinta iyo qurxinta iyo bilcinta cuntada kadib waxaa istusay jidkan magaalada waxaan ku naallaa halbowlaha magaalada melbourne marka jidka ugu weyn weliba oo raiskoos la dhaho ay maraan kun oo gaari maalintii bulsho aad u badan ku nooshahay marka waxaan cuntada dhaqankeenna iyo cuntadeeda macaan baa gaarsiisaan bulshada aad ku dhex nooshihiin marka maqaaxida waa la wareegay ganacsada ka noqday hadda anaa iska leh waa maqaaxi kooban oo yar oo kob iyo toban qof shaqaale ku dhowdhay ay ka shaqeeyaan konton iyo afar kun oo macmiil sanadkii soo galaan xirfaddii caafimaad ee uu muddo sannado ah soo bartay iyo middan uu hadda ka shaqaysto ee cunto karinta ah ayuu ii sheegay inay fursado dhaqaale iyo mid caafimaadba ay ku kala duwan yihiin hadde inkaas aanu shan sana suudaan aan kusoo bartay laba saddex sanana waa ku shaqaynaya soomaliya kaga shaqaynaya meel fiican baan ka gaaray oo marka halkaan markaa imaaday waa arkay inay fursada yar tahay magarad saasa marka wix ii soo jiiday meel meherad ah ganacsi maqaaxi inaan dad ku dhex jiro bulsho ku dhex jiro iyo inaan adeega soomaalida dhaqanka u leedahay wanaagsan aan u bandhigo dadka kale ajaanibta dadka aad u isticmaala maqaaxidan waa dhallinyaro badankoodna iskaabula ah oo halkan u ah goob ay ka cunteeyaan amba ay ku casriyeystaan
maqaayadan cabdicasiis saaxiibkeena zahris kitchen aad iyo aadaan micnaha ugu xirannahay galbihii aan u badanahay xilliyadan oo kale sambuus iyo bur iyo koob casriya ka qabsadaa maasha allah waa nin aad iyo aad u wanaagsan oo bulshada aad iyo aad ay ugu xiran tahay khaasatan reer melbourne
maqaayadan sahra kijen waxay ku taallaa meel istaraatiiji u ah soomaalida degan xaafadahan galbeed ee magaalada melbourne
ibraahim cumar baafo ayaa warbixintan ka soo diray magaalada melbourne ee dalka australia haatanna codkaasaad maqlaysaan waa hibe maxamed iyo fanaanka bashiir hadi nala dhegaysta heestaasi homboro libaax bay soo wadaa iyo codadka bashiir haddii iyo hibe maxamed ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteennii saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga e v o intaan mar kale kulmayno waa anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo bashiir abikare cabdulahi odile sidaas iyo nabadgelyo